galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington
waa maalin isniina oo bisha februaayo sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka ay tahay shan iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggana internetka ee v o a somaali com
qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah cudurka covid sagaal iyo toban oo mar kale kusii fidaya soomaaliya coronavirusku tira ahaan wuu kordhay labadii toddobaad ee lasoo dhaafay marka laga soo bilaabo kowdii bisha labaad iyo maanta oo aan shan iyo toban marayno waxaa kordhay tirada dadka bositifeka ah ee la helayo waxaa kaloo kordhay oo aada u karakacay dadka xanuunka intuu ku dhaco bositive noqda ee isbitaal u baahanayo iyo tirada dhimashadaba waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan taariikh nololeedka senator yuusuf xaaji oo horey usoo noqday wasiirkii gaashaandhigga ah ee dalka kenya oo maanta geeriyooday senator maxamed yuusuf xaaji waxaa weeye tiir weyn oo muslimiinta kenya iyo ummadda soomaaliyeed waddankan ku nool ka baxay aad iyo aad bay geerida naxtin u leedahay ilaahay waan u baryaynaa wuxuu ahaa nin shaqo badan nin wuxuu ahaa dulqaad badan nin muxuu ahaa nabadoon ah runtii oo waddanka nabadoon ka ah qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida waa kan jacfar kuukaay
dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo qaramada midoobey ayaa maanta daahfuray qorshaha waxqabadka bini'aadannimada soomaaliya ee labada kun iyo koob iyo labaatanka qorshaha ka jawaabista xaaladda bini'aadanimo ee soomaaliya ayaa baadigoob ugu jira lacag gaaraysa hal dhibic sagaal bilyan oo dollarka maraykanka si ay gargaar nafbadbaadina u gaarsiiso afar milyan oo qof oo sannadkan u baahnaan doona gargaar bini'aadanimo oo dalka oo dhana war ay si wada jira usoo saareen dowladda federaalk soomaaliya iyo qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in xaaladda bini-aadanimada soomaaliya ay kasii dartay sanadkii labada kun iyo labaatanka waxaana isugu darsamay baa layidhi halista saddex geesoodka ah ee daadadka covid sagaal iyo toban iyo ayaxa saxaraha sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaa la saadaalinayaa in ay yimaadaan caqabado bini-aadanimo oo aada u daran abaaro ayaa la filayaa maadaama ay roobabku yaraanayaan sababo la xiriira laniina xili uu wadanku hula daala dhacayo maaraynta saameynta joogtada ah ee covid sagaal iyo toban uu ku yeeshay dhaqaalaha qorshaha ka jawaabista xaaladda bini-aadanimo ee soomaaliya ayaa qiyaasaya in ku dhowaad lix milyan oo qof ay u baahnaan doonaan gargaar bini-aadanimo sannadkan taasoo ka korodhay tiradii sannadkii hore ee ahayd shan dhibic laba milyan qorshahan jawaab celinta ah ee labada kun iyo koob iyo labaatanka wuxuu si cad u xoojinayaa mowqifka dowladda ee ah in baahida bini-aadanimo ee soomaaliya aan lagu xallin karin oo keliya bixinta gargaarka nafbadbaadinta waxayna muujinaysaa in ay jiraan fursado dhinaca horumarinta oo ay ka qayb qaadan karaan hay-aduhu sidaasi waxaa tiri khadiijo maxamed deeriye wasiirka wasaaradda gargaarka bini-aadanimada iyo maaraynta musiibooyinka inkastoo ay jiraan caqabado badan oo xagga howlgallada ah wada howlgalayaasha bini-aadanimadu waxa ay gargaar gaarsiiyeen laba dhibic saddex milyan oo qof oo ka mid ahaa saddex milyan oo ruux oo la bartilmaameedsaday sannadkii labada kun iyo labaatankii waxaana taasi sababteeda le baa la yidhi gacan furnaanta deeqbixiyayaasha iyo u helanaanta shaqaalaha gargaarka qaran iyo kuwa caalamiga ah ee weli naftooda u huraya sidii ay gargaar u gaarsiin lahaayeen kuwa u baahan ayaa lagu yidhi warkan ay sida wadajirka u soo saareen dowladda federaalk soomaaliya iyo qaramada midoobay qoyska gabadha u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka sacuudiga lujayn al hadluul ayaa sheegtay in guushii doorashada ee madaxweynaha maraykanka joe biden ay gacan ka geysatay in gabadhaasi la sii daayo kadib saddex sano oo ay u xirnayd mas-uuliyiinta sacuudiga lujayn al hadluul oo koob iyo soddon jira ayaa waxaa arbacadii shuruud ku sii daayay mas-uuliyiinta sacuudiga waxaa la xiray bishii mey sannadkii labada kun iyo siddeed iyo tobankii iyada iyo tobaneeyo kale oo haweena toddobaadyo uun ka hor inta aysan boqortooyadu qaadin xayiraadii haweenka ka saarayd inay baabuurta kaxeeyaan waxaan dhihi karaa wuu ku mahadsan yahay madaxweynaha in uu caawimaad ka geystay in walaashay la sii daayo waxaa sidaasi tiri caaliya al hadluul oo ay walaala yihiin lujayn waa xaqiiqo in lujayn la xiray xilligii maamulkii hore islamarkaana la sii daayey maalmo kadib markii baidan uu awoodda la wareegay ayay tiri caaliya iyadoo intaasi sii raacisay imaanshaha baidan ayaa gacan weyn ka geystay sidii loo sii dayn lahaa walaashay sacuudi arebiya oo xirtay boqolaal qof oo dhaqdhaqaaqayaal ah wadaado iyo xubno ka tirsan qoyska boqortooyada saddexdii sano ee lasoo dhaafay ayaa dadejisay maxkamadaynta qaar ka mida oo ay ku jirto lujayn kadib markii uu baidan ku guulaystay doorashada baidan ayaa ballan qaaday in uu xoojin doono dabagalka dhaxal sugaha awoodda badan ee sacuudiga maxamed bin salmaan oo lagu eedeeyo xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha bin salmaan ayaa aad waxa ay isugu dhowaayeen madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump sagaal dabley ah oo daacad u ahaa iiraan ayaa lagu dilay weerar dhinaca cirka ah oo waa berigii isniinta ay israa'iil ku bartilmaameedsatay dhowr goobood oo u dhow dameshik sida lagu sheegay war ay soo saartay xarunta kormeerayaasha xuquuqda aadanaha siiriya wakaaladda wararka rasmiga ah ee suuriya sana ayaa ilo dhinaca milatariga ah kasoo xigatay in kowdii iyo siddeed iyo toban daqiiqo xalay ay israa'iil fulisay weerar gardara ah oo loo adeegsaday gantaallo laga soo tuuray dhanka joolan ee la haysto iyo jaliile kuwaasoo lagu beegsaday bartilmaameedyo ku yaala agagaarka dimashik milatariga ah ay wakaaladdu soo xigatay ayaa carabka ku adkeeyey in difaaca cirka siiriya ay ka hortageen gantaallada ayna soo rideen intoodii badnayd isagoon bixin faahfaahin dheeriya dhanka kale kormeerayaasha syriya ayaa soo wariyey in duulaanka israa'il uu bartilmaameedsaday goobo dhowra oo ay leeyihiin ciidamada syriya oo ay ku jiraan baqaaro ay yaalaan hub iyo gantaallo ay leeyihiin iiraan iyo maleeshiyaadka daacadda uwa weeraradan sida ay sheegtay xarunta la socodka xuquuqda aadanaha syriya waxaa ku nafwaayey sagaal maleeshiya ah oo taageersan iiraan oo aan suuriyaan iyo carabba ahayn xarunta ayaa sheegtay inaanay weli u suurtagelin in ay ogaato jinsiyadaha dadka dhintay oo intooda badan lagu dilay duqayntii lala beegsaday baqaarada hubka dowladda guine ayaa axaddii shalay toddoboolka ka rogtay inay mar kale waajahayso xanuunka ebola xilli toddoba ruux ay cudurkan ugu geeriyoodeen waddankaasi dadka uu ebola dilay waxaa ka mida saddex qof oo ku nafwaayey deegaano ku yaala koonfurta bari shan sano uun kadib markii lagu dhawaaqay in ebola la cirib tiray arrintan ayaa ku xambaartay dowladda ah liberiya inay ku dhawaaqdo xaalad adag oo feejignaana wakiilka hay-adda caafimaadka adduunka w h o ee ku sugan magaalada konakri ayaa xaqiijiyey in hay-addu ay si degdega u baahin doonto qalabka iyo dawooyinka lagu xakameeyo faafista xanuunka oo uu tallaal ku jiro si dalkaasi gini looga caawiyo sidii uu xaaladan ula falgeli lahaa kulan uu la qaatay madaxda dowladda guine oo ah halkaaha uu ka bilowday ebola sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii ayuu rofeor alfred george k zirbo wakiilka w h o waxa uu wariyayaasha u sheegay in wax allaale iyo wixii qalab iyo awood ah ee lagama maarmaan u ah ka hortaga xanuunka ay si dhaqso badan ugu wareejin doonaan dowladda guine oo uu sheegay in khibrad waafi ah ay u leedahay la dagaalanka ebola wasiirka caafimaadka guine rimi lama ayaa xaqiijiyey geerida uu xanuunku sababay ebola ayaa bilowgiisii waxa uu si daran ugu faafay dalkaasi isaga oo galaaftay nolosha dad gaaraya koob iyo toban kun iyo saddex boqol oo qof intii u dhexaysay labada kun iyo saddex iyo tobankii iyo labada kun iyo lix iyo tobankii
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in mar kale uu soo laba kacleeyay xanuunka covid -ka mid ka mid ah dhaqaatiirta ku howlan la dagaalanka xanuunkan ayaa u sheegay idaacadda v o eda in bisha febraayo gudaheeda ee kiisas dadka laga helay xanuunka covid ka ay jiraan dadkaasi oo qaarkood ka yimid ayuu yiri wadamada britain iyo koonfur afrika haaruun macruuf ayaa arrimahaasi ka wareystay agaasimaha isbitaalka martini dor cabdirasaaq yuusuf axmed dor jalaaludiin ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey dadka qaba xanuunka covid -ka bismillahi raxmaan raxiim horta xanuunka coronavirusku tira ahaan wuu kordhay labadii toddobaad ee lasoo dhaafay marka laga soo bilaabo kowdii bisha labaad iyo maanta oo aan shan iyo toban marayno waxaa kordhay tirada dadka bositifeka ah ee la helayo waxaa kaloo kordhay oo aada u kala kacay dadka xanuunka intuu ku dhaco bositive noqda ee isbitaal u baahanayo iyo tirada dhimashadaba marka saddexaas halbeeg oo laga fiiriyo inuu inuu jiro cudurdilaac cusub oo faafitaan og ama ayaa ayaa waxay caddeynaysaa in runtii uu aada u kacay xanuunka u batay shalay oo afar iyo tobanka february ahayd waxaa baaris lagu sameeyey dalka oo dhan kun iyo laba boqol iyo laba qof kow iyo sagaashan ka mid ah xanuunka laga helay isku barbardhigeen marka haddii la sameeyo noo muujinayso baaritaanka dalka mar walba uu socday dowladdana way baaraysay shirkado gaar loo leeyahay oo dadka dhoofa quseeyana way baarayeen isbitaallo gaar loo leeyahana way baarayeen intabana waxay isticmaalaan system la yidhaahdo oo information system oo qofka iyo macluumaadkiisa laga wada helo marka marna ma jirin inuu begansaan oo hore uu kor u kaco positivity rateka ama numberka helidda positiveka shan iyo toban kun oo qof oo january la baaray number yaraa laga helay runtii sagaashan iyo xoogaa ah lix kun ilaa toddoba kun oo hadda february aan bareyna dadka la baaray shalay iyo daraad baa aada loo kordhiyay laakiin lix toddoba kun maximum oo aan maraynana waxaan helnay number badan oo cases oo cusub kuwo badan oo isbitaal la jiifiyey iyo ku dhawaad maxaa la dhahaye afartan iyo xoogaa qof afartan iyo dhowr qof oo dhimasho ah oo cusub
waa gartay maxaa ugu wacan xanuunkan inuu sidaa u kordho u soo laba kaaleeyo
waxaa u wacan midda koowaad dalka xuduudihiisana aaday u furan yihiin isku socodka aada u badan yahay soomaaliya haba yaraatee kama jirto waxyaabaha loo yaqaano protective and preventive measurement oo afgashi lama isticmaalo gacmaha lama dhaqo dadku meel walba isugu yimaadaan waxaa kaloo ayadana epidemiological macquul ay tahay inuu soomaaliya soo gaaray nooca cusub oo genetically ama variantiga cusub ee coronaha ee ingiriiska iyo south africa laga sheegay soo gaarayna aaday macquul u tahay
ma xaqiijiseen laakiin oo saynis ahaan ma loo xaqiijiyey maya awoodda baarista ma lihin laakiin maanta waxaa xamar laga dirayaa sambalis maxaa lahay boqolaal ah oo laga kala aruuriya xamar iyo puntland iyo somaliland oo loo diri doono nigeria si loo ogaado genetic variantska laba ilaa saddex toddobaad ay qaadanaysaa jawaabta ah ku ogaan karno nooca hadda coronaha dadka laga helay inuu yahay new strankii inuu coronihii aan marka hore heli jirnay uu yahay waa gartay faafitaanka hadda ee coronavirus miyuu ka dhaqso badan yahay kii aynu aragnay bilihii march abril iyo may iyo june ee sanadkii hore
maya laakiin wuxuu kaga xulus yahay deg deg usoo riidashada dadka oo yani symptomaticaly calaamadihiisa way xoogaa waxaan dareemaynaa isbitaalka iyo dhakhaatiirta iyo dadka takhasuska ule inoo sheegayaan inuu yani awoodda uu qofka deg deg ugu ridanayo ay ka badan tahay tii hore waxaase dhici karto in qofka asiga oo muddahaya oo marka hore weeg noqdo uu isbitaalka soo gaaro laakiin faafitaankii xilligii horeo kale ma aha weli waa cimanaa
waa garta marka kartidiinna iyo awooddiinna wax ka qabashada caafimaadka jawaabtaad ka bixin lahaydeen intay la egtaa xilligan ma u diyaarsantihiin xilligan
runtii alxamdulilah khibrad fiican baan haysanaa xirfadlayaasha ama adeegayaasha caafimaadka ee hadda ku howlan waa dad u diyaarsan tababaro badan oo kala duwan qaba hadday ahaan lahayd habka management-iga maareynta iyo hadday ahaan lahayd xabka xabka cudur goobidda iyo haddii ahaan lahayd waxa ka hortaga oo infection prevention and control tababaradaas number ahaanna way u badnaayeen shaqaalaha caafimaadka ee loo tababaray inay coronavirus ka jawaabaan dalka oo dhan iyo sidoo kale cudur dilaacadii emergenciyadani runtii capacitygeena sanadka hore iyo sanadkan farqi weyna u dhexeeya waxay mararka qaar caqabad noqon karta waxyaabaha la xiriira logisticska iyo maalgelinta oo u baahan mar walba in dowladda iyo mudnaanteeda iyo hogaaminteeda ah taas waa laga yaabaa in culays uu ka imaado mararka qaarkood laakiin annaga markee shaqaada ah caafimaadka had i weydiiso iyo xirfadeena iyo awooddeena capacity fiicanaan u leenahay inaan maareyno xamar hadda isbitaalka martinia dadka lagula tacaalaa oo ilaa toddobiyo soddon qofood ay jiifaan maanta waxaa la diyaariyey isbitaalka banaadir oo diyaargaroobayo oo konton sariir oo i c u ay ku diyaarsan tahay ilaa laba boqol oo sariir oo dad caadi ah sidoo kale isbitaalka laasariida ayao qeyb cusub laga dhisay oo qalabaysan oo ilaa dhowr iyo labaatan sariir qaada ayaa diyaar xamarkiiya magaalooyinka kale ee walaadada caasimadahoodan waxaad ku diyaarsan xarumaha isolation center marka marka la fiiriyo maareynta xanuunka uu soo rida case management wise awood fiicana u leenahay laakiin xanuunkan waa xanuun u baahan daawo u baahan oxygen u baahan logistic supports shidaal koronto qalab dhaqaalo u baahan taasna waxay ku xiran tahay mudnaanta dowladda oo siiso hogaanka oo ku baraarugo oona awood iskugu geeyay in lagu caawiyo bahda caafimaadka hortaga xanuunka waxaad xustay inaad ka shakisan tihiin faracan cusub xanuunka ee u k iyo koonfur africa dadka laga helay qaarkood miyaa ka yimid wadamadaas ha bukaanada inoo jiifa hadda isbitaalka martini waxaa kamid dad ingiriiska ka yimid iyo dad south africa ka yimid dad south africa ka yimid daday soo mareen contact laleh macna kaasi waxauu ahaa agaasimaha isbitaalka martini doctor cabdirasaaq yuusuf axmed oo u waramayay haaruun macruuf
allah u naxariistay waxaa saaka magaalada nairobi ku geeriyooday senator maxamed yuusuf xaaji oo horey usoo noqday wasiirka gaashaandhigga dalka kenya sidoo kalena xilal kala gedisan kasoo qabtay wadankaas senator yuusuf xaaji ayaa u geeriyooday xanuun muddooyinkii ugu dambeeyey uu la daalaadhacayay gudaha magaalada nairobi waxaa isla maanta lagu aasay magaaladaasi nairobi xarunta dalka kenya haddaba taariikhda senator xaaji iyo shaqooyinkii uu dalka kenya kasoo qabtay waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o a khadar maxmuud xareed allaha u naxariistay maxamed yuusuf xaaji oo saaka magaalada nairobi ugu geeriyooday xanuun uu in muddo ah la xanuunsanaa waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiinta soomaalida kuwooda ugu caansan ee xilalka kala duwan ka soo qabtay dowladda kenya maxamed yuusuf xaaji oo dadka intooda badan ay u garan og yihiin yuusuf xaaji oo ahaa siddeetan sano jir ayaa ku dhashay ismaamulka gaarisa ee waqooyi bari kenya bishii disembar ee sanadkii kun sagaal boqol iyo afartankii dadka la soo shaqeeyey allaha u naxariistay marxuum maxamed yuusuf xaaji ayaa sheegay in lixdameeyadii uu ku soo biiray hannaanka dowladnimo kolkaasoo uu noqday guddoomiye degmo wuxuu ku dhowaad lixdan sano uu ku soo dhex jiray haykalka dowladnimo ee kenya oo uu xilal kala duwan uu ka soo qabtay waxa uu sanadkii labadii kun iyo sideedii ilaa labadii kun iyo saddex iyo tobankii uu soo noqday wasiirkii difaaca ee dowladda kenya muddadaasi uu xilka hayay waxa ay ahayd xilligii ay ciidamada kenya ay u gudbeen gudaha soomaaliya si ay ula dagaalamaan maleeshiyaadka ururka al-shabaab waxaa sidoo kale si kumeel gaar ah uu u soo noqday kusimihii wasiirkii arrimaha gudaha iyo amniga ee dowladda kenya isagoo sidoo kale dhowr jeer oo hore soo noqday guddoomiyaha gobolka rift valley intii u dhexaysay kun sagaal boqol iyo toddobaatankii ilaa kun sagaal boqol sagaashan iyo sideeddii iyo sidoo kale waxa uu soo noqday xildhibaanka laga soo doorto deegaanka ijaara ah ee ismaamulka gaarisa allaha u naxariistee senator yuusuf xaaji waxa uu dhalay sagaal caruur ah oo uu ka mid yahay dacwad soo ogaha guud ee dalka kenya nuurudiin maxamed yuusuf xaaji waxa uu hadda ahaa senatarka laga soo doorto magaalada gaarisa sidoo kalena waxa uu ahaa mas-uulka hogaaminayay guddi loo xilsaaray inay dib u habeyn ay ku sameeyaan dastuurka dowladda kenya injineer maxbuub macalin iyo maxamed cabdi afi iyo qaar kale oo ka mid ahaa dadkii ay soo wada shaqeeyeen marxuum yuusuf xaaji ayaa ka sheekaynaya inta ay ka yaqaanaan allaha u naxariistay marxuumka iyagoo tacsi u diray eheladiisa iyo shacabkii uu mas-uulka u ahaa ee ismaamulka gaarisa waxaweye saaka waxaa kusoo doosnay war aad iyo aad maaragtay looniya jibiyey laakiin war xaq ah oo maaragtay ilaahiy ah oon qof walba sugayso waa geeridii walaalkeen senata maxamed yuusuf xaaji annaga ragaaris waxaanana waxaanana abowyaro waanana abowyaro magac ragaaris uu leeyahay nin wuxuu ahaa allaha maaragtay meel khayr futageeye aad iyo aad u afgaaban nin aad iyo aad maaragtay u dulqaadasho badan saaka aniga waxaan qoray tweet aan leeyahay weligay qof binaadan oo ninkaa ka eed sheegana ma maqlin arrinta arrin weyn waay weligeyga qof binaadan ah oo ninkaa ka eed sheegana ma maqlin arrintaas waxaa weye arrin la heli karo maaha waxaa weeye tacaala waa tikidkiisii maaragtay alaaduulka ahaa ee ku geli lahaa jannada insha allahu tacaala aad baana maaragtay maaragtay uu ninkaa maaragtay meeshuu ka tegey buuxiskeeda dhib weyn ba ay noqon doontaa ilahay baan u baryana wax kaloo maarata sheegi karo mala wuna shaqo badnaa siyaasi weyn oo maaragtay muxuu ahaa aad iyo aad u fiican oo dadka isku wadi jiray nin imaan badan buu ahaa nin shaqaalo dowleedna u ahaa marka wuxuu lahaa maaragtay jeegooyin fara badan oo soo maray kulli aad iyo aad isfaam buu qabsa igu qabtay marka arrintaasaa jirta waana arrin aad iyo aad maaragtay noo noo niyajebisay laakiin waxii ilaahay iyo isaan ku sheegay ilaahay ha u naxariisto waan idinkaga tacsiinaynaa haye ambasadorka idin ambasir waka ambasir waka
ambasadore bal adigana ku dar iyo shaqooyinka isla qabateen iyo taariikhdiisoo kooban iyo xilalkii uu soo qabtay iyo waxaad ka taqaano allah unaxariiste wasiir senator maxamed yuusuf xaaji inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun allah unaxariista senator maxamed yuusuf xaaji runtii waxaa weeye tiir weyn oo muslimiinta kenya iyo ummadda soomaaliyeed waddankan ku nool ka baxay aad iyo aad bay geerida naxtin u leedahay ilaahay waan u baryaynaa wuxuu ahaa nin shaqo badan nin wuxuu ahaa dulqaad badan nin wuxuu ahaa nabadoon ah runtii oo waddanka nabadoon ka ah soomaalidana isku waday ilaahay ha u naxariista eheladiisana sabar imaan allaha ka siiya mujtamaca degan gaaris iyo ijaarana sabar imaan allaha ka siiya waan u tacsiyaynayna
aamiin xilalkii uu ka soo qabtay kenya iyo shaqooyinkii aad isla soo wada qabateen haddii aad noo dul marto maxaa ka mid ahaa shaqooyin badan ayaan ayuu kenya ka soo qabtay wuxuu ahaa maaragtay xibin firfircoon oo dowladda dhexa ilaa iyo wuxuu gaaray hel professional commissioner marka dambena wuxuu noqday xildhibaan wasiir annagana runtii arrimo badan oo soomaaliya iyo etoobiya iyo nabadeenta geeska africa yaan shaqo badan isla qabanay aad iyo aad ayaan runtii loo tabi doonaa waxaanu leenahay ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo saaxiibadiisa idilba sabri baan allaha naga wada siiya wuxuu ahay nin runtii sidii ambasador maxbuub uu sheegay meeshuu ka baxay adkaan doonta sidii loo buuxiyo inaa lilahi wa inaa ilaahi raajicuun senator yuusuf xaaji oday geeska afrig ku ahaa oday ummadda soomaaliyeed buu ahaa aniga saaxiibkaybuu ahaa inaa lilahi wa inaa ilaahi raajicuun anoo ku hadlaya magaca soomaaliyeed oo tacsidaana ka diraya inaa lilahi wa inaa ilaahi raajicuun allah u naxariisto waxaan runtii ka tacsiyaynaa ehelkaoo dhan soomaali oo dhan dee innaguna waa isu tacsiyaynaa innagoo dhan ilaahay haynoo ka naxariis ha siiyo innagana samad iyo iimaan daynu soomaalida nin weyn baana ka dhintaye allaha u naxariistee maanta gelinka dambe ayaana lagu aasay magaalada nairobi halkaasoo ay aaskiisana ka soo qayb galayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kenya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed khadar maxamuud xareed v o a nairobi
maanta oo ay bisha febraayo tahay shan iyo toban waa maalintii uu madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo sheegay in ay kulmayaan madaxda dowladda federaalk iyo sidoo kaleeto kuwa maamul goboleedyada si looga gaaro heshiis qodobada la xiriira doorashada soomaaliya ee laisku marin waayo kulamadoodii ugu dambeeyey dhuusamareeb ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa shalay magacaabay guddi heer wasiiro ah oo ka kala socday dowladda federaalk soomaaliya ee gobolka banaadir iyo maamul goboleedyada oo ay soo gudbisay xubnaha guddigaasi oo la filayay inuu saaka shirka uga bilowdo magaalada baydhabo haddaba maxaa laga filan karaa kulanka qorsheysan ee saaka baydhabo ka furmaya falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan ku saabsan arrinkaasi noo haysa inkastoo kulanka maanta oo ah mid ay beesha caalamka culays ku saartay madaxda soomaalida in kulankaasi ay isugu yimaadaan si xal deg dega looga gaaro muranka la xiriira arrimaha doorashada ayaa markii ugu horreysaba waxaa culays uu ka yimid in la isku raaco goobta lagu qabanayo madaxweynaha wakhtigiisu uu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo oo markii ugu horreysa kulankan ku baaqay ayaa sheegay in la isugu yimaado magaalada garowe sidoo kalena madaxweynaha puntland ayaa dib u soo laalay isagoo sheegay in kulanka lagu qabto magaalada muqdisho ismarwaagaasi kadib ayaa waxaa shalay ra-iisul wasaare roble uu magacaabay xubno wasiira ah oo ka kala socda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir oo saaka la filaya in shir uu uga furmo magaalada baydhabo agaasimaha warfaafinta ee xafiiska ra-iisul wasaaraha maxamed ibraahim maclimow ayaana baahiyey xubnahan cusub ee ra-iisul wasaaruhu magacaabay markii uu xeeriyey mudnaanta ay leedahay qabashada doorashada hay-adaha dastuuriga si waafaqsan dastuurka kumeelgaarka iyo ugobol xaaridda shir ay isugu yimaadaan golaha wadatashiga qaran kaasoo lagu dhammaystirayo wadahadaladii arrimaha doorashooyinka ee u dhexeeyey dowladda federaalka dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalk iyo gobolka banaadir qodobka koowaad magacaabid ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wuxuu magacaabay xubnaha guddiga farsamo ee ka shaqeeya qabanqaabada shirka golaha wadatashiga qaran ee dowladda federaalk iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk iyo gobolka banaadir guddiyadan heer wasiir ayaa la sheegay inay dooda ka yeelan doonaan arrimaha la isku mari la-yahay iyagoo maamuladooda matalaya kadibna waxa ay diyaarin doonaan ajandaha ama qodobada looga doodi doono kulanka weyn ee ay isugu imanayaan madaxweynaha dowladda federaalka ah iyo madaxweynayaasha maamulada dalka oo ka wada qaybgeli doona kulankaasi haddaba rajo intee la-eg ayaa laga qabaa in kulanka saaka uu horseedi doono xal laga gaaro muranka doorashada soomaaliya waxaa su-aashaasi weydiiyey jibriil cali oo maxamed oo wax ka dhigay jaamacadda ohio state ee dalkan maraykanka walaal waa su-aalo wanaagsan kulanka horta waa tallaabo wanaagsan oo loo qaaday dhanka wadahadalka iyo wadaxaaka waa lagu khasban yahay in dalkaani doorasho aado in laga wada heshiiyo laga wada xaajoodana waa sidii loo baahnaa in marka kula kulan gogol dhig ah oo golo wasiirra isugu yimaadaan oo kakala socda qaybaha dowladdu waa arrin aada u wanaagsan oo dadka soomaaliyeed iyo cid kastoo soomaaliya danaynaysa ay soo dhaweynayso dhanka kale natiijada laga fili karo kulanka arrimo ad adag oo maaragtay ay ku kala kaceen madaxweynayaashii ayaa meesha yaalla waxaan filayaa waxa ugu weyn oo lagu heshiin doono oo kulanka kasoo bixi doono inay noqon doonto goobta uu ka dhici doono kulanka madaxda waxaan ogsoonahay in madaxweyne farmaajo uu ku baaqay in lagu shiro magaalada garowe halka puntland siciidele uu ku baaqay in magaalada muqdisho lagu shiro shirkani marka wuxuu soo dhiraan dhirin doonaa goobtii lagu shiri lahaa waxaana kasoo bixi doonto in ama la ballaariyo kulankaas baydhabo ka dhacayo madaxda kusoo biirto ama magaalada dhuusamareeb mar kale lagu noqdo oo kulankii lagu eliyay
inkastoo waqti badan oo la isjiijiido uusan harin oo waqtigii dastuuriga ahaa ee hay-adaha dowladda federaalka uu dhammaaday haddana waxay dadka qaar walaac ka qabaan sida madaxda hadda ku heshiin lahaa goobtii lagu kulmi lahaa ay heshiis uga gaari doonaan qodobo markaasi waaweyn oo la xiriira doorashada soomaaliya natiijada kulankan ka soo baxdahi waxay ku xiran tahay hadba heerka iyo sida ay beesha caalamku culays ugu saarto kooxaha soomaalida inay xal gaaraan sida uu qabo doctor maxamuud maxamed culusow oo ka faallooda arrimaha geeska afrika
shirku horta waa shir wasiireed haddii la fiiriyana wuxuu ahaa shir ku habboonaay intii aan layskugu tegin shirkii dhuusamareebeed oo kale shir ku habboonaa in la qato oo marka horena loo diyaariyo madaxda qodobada adugu markaas isku hayeen wixii talooyin iyo ra'yo laga bixin karayo hase yeeshee hadda waxaa muuqatay marka la fiiriyo shirkii dhuusamareebeed iyo wixii ka dambeeyey iyo wixii khudbadihii uu madaxweyne maxamed maxamed cabdullaahi farmaajo uu ka jeediyey baarlamaanka haddaad fiirisid inay aada iyo aada runtii u adag tahay in wasiirada iyo dadka ka qayb galay meesha ay talooyin hadda cusub oo isoo curin karaan amaba ay dhabo u furi karaan lagu heshiin karaayo waa ayay u muuqataa inay adag tahay qodobka ugu weyn ee horyaalla shirka baydhabo ayaa ah arrinta gobolka gadow waana qodobkii ay madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay ku kala tageen magaalada dhuusamareeb maamulka jubbaland ayaa ku adkaysanaya inay iyagu maamulaan doorashada gobolka gado inkastoo hadda gobolka ay ku sugan yihiin ciidamo ka socda dowladda federaalka ah dhinaca kalena madaxweynaha wakhtiga uu ka dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku doodaya in aanan gobolka la hoosgeynin maamulka jubbaland oo haddaba aan gacanta ku haynin maalmaha soo socda ayaa la arki doonaa sida qodobkaasi loogu furdaamiyo shirka magaalada baydhabo si dalku doorasho u aado falastiin axmed iimaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa soola diyaarisa halkaasi aad ka dhegeysanayseena waa washington
urur waxaad dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo jacfar kuukaay
dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo qaramada midoobey ayaa maanta daahfuray qorshaha waxqabadka bini'aadannimada soomaaliya ee labada kun iyo koob iyo labaatanka qorshaha ka jawaabista xaaladda bini'aadanimo ee soomaaliya ayaa baadigoob ugu jira lacag gaaraysa hal dhibic sagaal bilyan oo dollarka maraykanka si ay gargaar nafbadbaadina u gaarsiiso afar milyan oo qof oo sannadkan u baahnaan doona gargaar bini'aadanimo oo dalka oo dhana war ay si wada jira u soo saareen dowladda federaalk soomaaliya iyo qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in xaaladda bini-aadanimada soomaaliya ay kasii dartay sanadkii labada kun iyo labaatanka waxaana isugu darsamay baa layidhi halista saddex geesoodka ah ee daadadka covid sagaal iyo toban iyo ayaxa saxaraha sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaa la saadaalinayaa in ay yimaadaan caqabado bini-aadanimo oo aada u daran abaaro ayaa la filayaa maadaama ay roobabku yaraanayaan sababo la xiriira laniina xili uu wadanku la daala dhacayo maaraynta saameynta joogtada ah ee covid sagaal iyo toban uu ku yeeshay dhaqaalaha qorshaha ka jawaabista xaaladda bini-aadanimo ee soomaaliya ayaa qiyaasaya in ku dhowaad lix milyan oo qof ay u baahnaan doonaan gargaar bini-aadanimo sanadkan taasoo ka korodhay tiradii sanadkii hore ee ahayd shan dhibic laba milyan qorshahan jawaab celinta ah ee labada kun iyo koob iyo labaatanka wuxuu si cad u xoojinayaa mowqifka dowladda ee ah in baahida bini-aadanimo ee soomaaliya aan lagu xallin karin oo keliya bixinta gargaarka nafbadbaadinta waxayna muujinaysaa in ay jiraan fursado dhinaca horumarinta oo ay ka qayb qaadan karaan hay-aduhu sidaasi waxaa tiri khadiijo maxamed deeriye wasiirka wasaaradda gargaarka bini-aadanimada iyo maareynta musiibooyinka inkastoo ay jiraan caqabado badan oo xagga howlgallada ah wada howlgalayaasha bini-aadanimadu waxa ay gargaar gaarsiiyeen laba dhibic saddex milyan oo qof oo ka mid ahaa saddex milyan oo ruux oo la bartilmaameedsaday sanadkii labada kun iyo labaatankii waxaana taasi sababteeda le baa layidhi gacan furnaanta deeqbixiyayaasha iyo u helanaanta shaqaalaha gargaarka qaran iyo kuwa caalamiga ah ee weli naftooda u huraya sidii ay gargaar u gaarsiin lahaayeen kuwa u baahan ayaa lagu yidhi warkan ay sida wadajirka u soo saareen dowladda federaalk soomaaliya iyo qaramada midoobay qoyska gabadha u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka sacuudiga lujayn al hadluul ayaa sheegtay in guushii doorashada ee madaxweynaha maraykanka joe biden ay gacan ka geysatay in gabadhaasi la sii daayo kadib saddex sano oo ay u xirnayd mas-uuliyiinta sacuudiga lujayn al hadluul oo koob iyo soddon jira ayaa waxaa arbacadii shuruud kusii daayay mas-uuliyiinta sacuudiga waxaa la xiray bishii may sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii iyada iyo tobaneeyo kale oo haweena toddobaadyo uun ka hor inta aysan boqortooyadu qaadin xayiraadii haweenka ka saarayd inay baabuurta kaxeeyaan waxaan dhihi karaa wuu ku mahadsan yahay madaxweynaha in uu caawimaad ka geystay in walaashay la sii daayo waxaa sidaasi tiri caaliya al hadluul oo ay walaala yihiin lujayn waa xaqiiqo in lujayn la xiray xilligii maamulkii hore islamarkaana la sii daayey maalmo kadib markii biden uu awoodda la wareegay ayay tiri caaliya iyadoo intaasi sii raacisay imaanshaha biden ayaa gacan weyn ka geystay sidii loo sii dayn lahaa walaashay sacuudi arebiya oo xirtay boqolaal qof oo dhaqdhaqaaqayaal ah wadaado iyo xubno ka tirsan qoyska boqortooyada saddexdii sano ee lasoo dhaafay ayaa dedejisay maxkamadaynta qaar ka mida oo ay ku jirto lujayn kadib markii uu biden ku guulaystay doorashada biden ayaa ballan qaaday in uu xoojin doono dabagalka dhaxal sugaha awoodda badan ee sacuudiga maxamed bin salmaan oo lagu eedeeyo xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha bin salmaan ayaa aad waxa ay isugu dhowaayeen madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump sagaal dabley ah oo daacad u ahaa iiraan ayaa lagu dilay weerar dhinaca cirka ah oo waa berigii isniinta ay israa'iil ku bartilmaameedsatay dhowr goobood oo u dhow dameshaq sida lagu sheegay war ay soo saartay xarunta kormeerayaasha xuquuqda aadanaha siiriya wakaaladda wararka rasmiga ah ee suuriya sana ayaa ilo dhinaca milatariga kasoo xigatay in kowdii iyo sideed iyo toban daqiiqo xalay ay israa'iil fulisay weerar gardara ah oo loo adeegsaday gantaallo laga soo tuuray dhanka joolan ee la haysto iyo jaliile kuwaasoo lagu beegsaday bartilmaameedyo ku yaala agagaarka dimashik milatariga ah ay wakaaladdu soo xigatay ayaa carabka ku adkeeyey in difaaca cirka siiriya ay ka hortageen gantaalada ayna soo rideen intoodii badnayd isagoon bixin faahfaahin dheeriya dhanka kale kormeerayaasha syriya ayaa soo wariyey in duulaanka israa'il uu bartilmaameedsaday goobo dhowra oo ay leeyihiin ciidamada syriya oo ay ku jiraan baqaaro ay yaalaan hub iyo gantaallo ay leeyihiin iiraan iyo maleeshiyaadka daacadda uwa weeraradan sida ay sheegtay xarunta la socodka xuquuqda aadanaha syriya waxaa ku nafwaayey sagaal maleeshiya ah oo taageersan iiraan oo aan suuriyaan iyo carabba ahayn xarunta ayaa sheegtay inaanay weli u suurtagelin in ay ogaato jinsiyadaha dadka dhintay oo intooda badan lagu dilay duqayntii lala beegsaday baqaarada hubka
shirkadda samaysa tallaalka covid-19 ah ee astra zanedka ayaa sheegtay in ay ku howlan tahay tijaabinta lagu eegayo in tallaalkan uu wax u tari karo caruurta da-dooda ka yar tahay toddobiyo toban sano jirka qorshahan oo bilaabanaya bishan aynu ku guda jirno ayay cilmi baarayaasha jaamacadda oxford sheegeen in caruurta u dhexeysa da-aada lix jirka ilaa iyo toddobiyo toban sano jirka uu xanuunka covid nneteen-ka laga tallaali karo tallaalka bivizar ayaa haatan dalka britain lagu tallaalaa dadka waayeelka ah marka tijaabada la bilaabo ilaa iyo laba boqol iyo afartan caruura ayaa lagu eegayaa wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warkan kasoo diray halkaasi caruurta qoysaska ku nool deegaamada u dhow jaamacadaha oxford cusbitaalka st georges oo lana ku yaala cusbitaalka southampton iyo cusbitaalka caruurta ee ku yaala magaalada bristol ayaa laga codsanayaa inay qayb ka qaataan tijaabadan dadka ogolaadana waxaa laga codsan doonaa inay buuxiyaan arji su-aale lagu weydiinayo andrew boller oo ah brofesor ku takhasusay xanuunada faafa ee ku dhaca caruurta ahna madaxa qorshaha tijaabada tallaalka ay jaamacadda oxford soo saartay ayaa sheegay in badiba caruurta aanu ku dhicin xanuunka covid sagaal iyo toban ayna u badan tahay inaanay ku xanuunsan tallaalka lasoo wado laakiin buu yidhi waxaa muhiim ah in la helo nidaam ammaan ah kana xakamayn kara da'yarta xanuunka covid sagaal iyo toban caashe cambaruud maxamed xaashi oo ah kalkaaliso caafimaad oo soomaaliyeed oo degan magaalada sheffield oo ku taalla waqooyiga dalka britain ayaan weydiiyey bal sida ay waalidiintu u soo dhoweyn karaan tallaal noocan iyada oo marka horeba ay jirto cabsi guud oo laga qabo tallaalada cabdixaafidan waad mahadsan tahay horta guud ahaanba tallaalada caruurta la siiyo nooc kastaba ha ahaadaane waalidiintu hadday yihiin soomaali iyo hadday yihiin ajanabiba sida dadka ingiriiska ah ee aan wadankan la deganahay tallaalada kuma kalsoona oo xitaa waxaa jirtay marar badan oo sida tallaalka jadeecada ama tallaalo badan la odhan jiray carruurta waa laga tallaalayaa intaana cudurkani dhicin ka hor oo dhammaan waalidiintu ay ka cagajiideen haddaba waxaa yimi tallaalkan covid nneteen-ka layidhi imka carruurta la siinayaa waxaana lagu tijaabinayaa saddex boqol oo caruura tallaalkan horta sideedaba de deg deg buu usoo baxay wax tijaabo ana lama sameynin marka waxaa iyadoo kaloo jirta caqabad kale oo isaga tallaalkan sii xoojinaysa oo ah guud ahaan dadkii waayeelka ahaa iyakana tallaalka loogu talagalay ee jaaliyadaha laga badan yahay sida soomaalida ingiriiska ku dhaqan waxay aaminsan yihiin tallaalkan in maadooyin xalaali aanay ku jirin sidoo kale aanay munaasib ahayn taasina waxay keenaysaa caqabad ahayn caruurtii haddiiba waayeelkii aanay rabin inay caruurtiina caruurahoodiina aanay u ogolaanaynin laakiin aniga caasha ahaan markaan eego khibradeeda yara gaaban waxay la tahay waalidiintu inaanay ku degdegaynin ku degdegi doonin tallaalkan caruurta la siin doono waxaana loo baahan yahay baadhitaan badan in lagu sameeyo si loo hubsado tallaalkan inuu munaasib ku yahay caruurta xilligan la joogo lama siiyo iminka tallaalka dhalinta ay da-doodu ka yar tahay siddeed iyo toban iyo caruurtaba tallaalka faysar bintek ayaa la siiyaa dhalinta da-doodu ka weyn tahay lix iyo toban jir welina lama siinin qof ka yar da-daas xataa haddii ay u muuqdaan inay u baahan yihiin bilowgii toddobaadkan ayuu ku-xigeenka madaxa dawooyinka britain profesor jonathan fantam uu u sheegay warbaahinta inay socdaan tijaabooyin lagu eegayo tallaal ku habboon caruurta ayna dhici karto in la siiyo liisamo jaamacadda oxford ayaa ugu horeysa goobaha ugu horeeya ee lagu baarayo tallaalkaasi la doonayo in la siiyo dada u dhexaysa lix jir ilaa iyo toddobiyo toban jir dhinaca kale wararka covid sagaal iyo toban iyo britain xogayaha arrimaha dibadda roab dominic ayaa ka hor yimi qorshe ay soo jeediyeen xubnaha baarlamanka ugu jira xisbiga talada haya oo ay ku doonayaan in la mudeeyo xilliga la khafiifinayo bandooda saaran mandaqada england isagoo oo sheegay inay dowladdu feejignaan doonto kooxda la yidhaahdo ururka kasoo kabashada covid sagaal iyo toban ayaa soo jeediyey in dhammaan xayiraadaha la qaado dabayaaqada bisha abril masraab ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay in tallaalku shaqayn doono aanse loo baahnayn ayuu yidhi in laga hordego cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
markanna dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa muqdisho ka soo diyaariya xasan kaafi qoyste
maalmihii ugu dambeeyey waxaa si joogto ah muqdisho uga soconayay kulamo ay yeelanayeen qaybaha kala duwan ee haweenka soomaalida kaasoo ay uga doodayeen sidii ay ku xaqiijin lahaayeen qoondada siyaasadeed ee boqolkiiba soddonka ah haddaba ma dhici kartaa in doorashooyinka soo socda haweenku ay helaan saamigooda siyaasadeed ee ay baadigoobka ugu jiraan waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab iyo farxiyo jaamac oo ka tirsan gabdhaha aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya jawaahir waa mahadsan tahay marka hore v o e da ayaan u mahad celinayaa anigu waxaa ii muuqanayo fafaalo aad u qurux badan ee gabdhaha soomaaliyeed doorashooyinka kursi ayaan hore u haysanay boqolkiiba soddon iyo koonto ayaan in badan ku dagaalamaynay meelo badan gabdhuhu ay joogaan oo ah shaqooyinka kala duwan inay qaban karaan taasoo annaga inagu xiran waxaan aaminsanahay marka rajada ii muuqanaysa inay tahay meesha diinka wuxuu yidhi markii loo tashaday meesha layugu tashanayso ilaahay ma joogin waxaa aniga ii muuqanayo wanaag oo ah in gabdhuhu ay sanadkan ay diyaargaraysan yihiin boqolkiiba soddon waa koontada aan rabno in la xaqiijiyo oo ah in dumarku kuraasta ka aan haysano iyo lixda dhiman laakiin waxaa rajada anu aan qaba ay tahay kuraas ka badan inay soo xarootaan rajaynaya taasoo rag badan kuraas ay ku fadhiyaan gabdhuhu inay u tartami karaan aan ka soo qaadan karno boqolkiiba soddonna aan ku guulaysan karna ay muuqanays waayo markaa fiirisid gabdhaha soomaaliyeed meel walba ay joogaan civil society-ga gabdhaha qurba joogta waxay sameeyeen kulamo aad u badan waxay sameeyeen shirar waxaa maaragta socda baraarujin gabdhuhu in badanna waxaan anagu ku haminaynay nabadda dadka ka shaqayn kara inaan anagu nahay haddii aan u badanno kuraasta baarlamaanka oo marka la fiiriyo aan ka nahay minority-ga haddii gabdhuhu u bataan inta yar ee hadda ku jira baarlamaanka way gilgilaan waxayna difaacaan dowladnimada haddii ay ka bataanna waxaan aaminsanahay nabadda aan maanta haysano iyo in ka badan marka gabdhaha u tartamidda baarlamaanka kaliya maane brime ministerka iyo madaxweyne iyo saraakiil iyo xilalka waaweyn ee dalka laga qabto iyo wasiiradaba intaba inay gabdhuhu u furan yihiin marka gabdhuhu hadda way diyaarsan yihiin aqoon-yahanadu way badan yihiin rajadayda aniga gaar ahaan iyo haweenka soomaaliyeedba waxaa inoo muuqanaya guulo aan la malaysanayn inay gabdhuhu gaari doonaan xaqiijinta baarlamaanka ku-biiritaanka labada aqal hadday noqoto sanadka iyo hadday noqoto halkaanba dad badan oo aan laga malaysanayn inay kusoo bixi doonaan kuraasyo badan oo hadda raggu ay ayagu isku qoreen inay mar walba leeyihiin ayaan aan kulaalaynaa haye farxiyo bismillahi raxmaani raxiim waxaan u mahad celinayaa xasan kaafi qoyste iyo dhammaan v o edo dhan aniga waxaan walaac weyn ka muujinayaa inay maanta kursiga gabdhaha loogu talagelay ayna bataatanba meeshii loogu talagelay ay gaarin sidaan ognahay labaatan iyo sanadkii afarta sano lasoo dhaafay waxaan taagneen labaatan iyo afar hadda waxaana loo astayay inay kursiga gabar ku fadhida maahana kursi kaletaba ayna gabar usoo tartami karin taasna macquul ila maahan inay maca soddon gaari karaan walaac weyn baa halkaa ka muujinayaa waxaa bataatanba faraha nooga baxay waxay tahay kuraasti aan gabdhuhu ay isku soo tartami jireen oonaan noo qoontaysnayn aniga ahaanteyda waxaa ii muuqata walaacayna gabdhaha halkaa doorka ay ku lahaayeen dowladda ay sii yaraanayso haddaan tusaale yar ku siiyo waxaa jira sharciyo gabdhaha lagu taageerayo kuraastooda oo baarlamaanka la horgeeyay bataatan taas wax lagama saxiixin lama ogolaanin marka inaan soo noqonayno labaatan iyo afartii macaa maanta ma aaminsani mana macquul ma noqonays iskadaa soddon aan helno ama konton aan gaarno aniga aragti ahaantayda waa tahay maxaysan macquul ku ahayn waxayna macquul ku ahayn waxay tahay dee haddii sharcigana aanan la saxiixin oo maanta laisku raacin ani waxaan aaminsanahay doorkii gabdhaha ay ku lahayn xildhibaanada iyo boosaska waaweyn ay kasoo muuqanayaan bataatanba inay maarata meesha kasii wiiqmayso oo abadan aana meesha ka muuqanin caqabadaha ay kusoo baxayna waxay tahay horta maadaama doorashadu ay tahay doorasho dadban sidaan ognahayna maaragtay waxaa boqol iyo kowda wili waa odayaashii oo meesha wili taagan gabar kasteeta faasiwan waxaa haysta markii odayga u tagto wuxuu ku xukumayaa maaragtay wiil iyo gabar election buu samaynayaa marna wuxuu leeyahay lacag buu fiirsanaya marna wuxuu fiirsanaya wiil baa biri wax ku taraya oo gabadha qiimaheeda ma soo fiirinaya marka labaad waxaa leeyahay gabadha reer hebel bay u dhaxdaayo halkaas caqabad baa ka hor imaanayso marka aniga ahaantayda wili waxaa taagan caqabadii odayaashiibaa taagan oon gabadhi aan wili baalansiga aan loo samaynin jawaahir waxaad sheegtay in doorashooyinka soo socda ay haweenku inta badan ku soo bixi doonaan maxay tahay rajada kuwa muuqata waxaan aaminsanahay aragtida haweenka soomaaliyeed iyo rajada inoo muuqato oo ah marnaba inaana anagu aanan isdhiibin waa soconaynaa waa guulaysanaynaa waa ii muuqataa waxay ay noqotaba dalkan haweenka soomaaliyeed xaqay ku leeyihiin wakhti adagan soo gelinay waa wadankeenii cidna marti uga noqon mayno anu marka maba aaminsani inay gabdhaha soomaaliyeed hankooda ka dhigaan inaan anagu maaragtay aan nahay kuwo waxbaryaaya reerka anagu waa ka wada dhalanay waa u wada dhaxnay waxaanan u arkayaa inaanay waxba noo diidi karinin marka annagay nagu xiranta hadba sidaan isku kalsooni galano waxaa tusaale noogu filan doorashadii hore xildhibaan xamza xildhibaanad la yidhahda jubbaland kasoo galaysay afar wiilay la tartantay wayna ka qaatay marka gabdhaha soomaaliyeed kalsoonida noocaasoo kale ah ku jirta iyo iyo isku filnaansho ah inay tahay gabar soomaaliyeed cidina ayna hor istaagi karin anu marka waxaan qabaa rajadaydu ay tahay sida farxiyo ma qabo inay gabdhaha dhallinyarada ay quustaan waa aqoon-yahanadii waa gabdho dhallinyaro ah waa inaanay isdhiibin waa inay maaragtay ay farxiya ka mid noqon karto kuwa u tartamaya kuraasta cidna kaama hor istaagi karto waxaan annagu u dagaalamaynay waxay ahayd sida farxiyoo kale dhallinyarada dhibaatada aan ku korinay ee aan wax ku barnay in maanta anigu aan idhahdo waxna heli maayo guryahan joogno aqli ma noqonayso waanu dagaalamaynaa waanu dhimanay dalka waanu dhiigbaxnay waa u rafaadnay qur baanu aadnay geedaha hoostoodana weli waxa roobka ku da-aya waa dumar soomaaliyeed marka maba dhici kartaba in si kastaba aan dhahno doorashadii waan ka haraynaa hadday noqoto dhaqaale iyo hadday noqoto dhan kaleba shuruucaa jirto xeeraa jira kaasaan raadinaynaa waa ku dagaalamaynaa gabdha aqoon-yahanaan leenahay abukaatayaalaan leenahay xeerilaalayaalaan leenahay aqoon-yahanaanu leenahay gabdhaha maaragtay bulshada u adeegaya habeen iyo maalin u taagan marnaba kama quusan doono ilaa aan xaqiijino koontada haweenka iyo inaan helno kuraaska badanba farxiyo maxaad ku sababaynaysaa in dumarku aanay wax natiijaha ka keeni doonin doorashooyinka nagu soo aadan waxaan ku sababaynaya aniga inay maanta gabdhuhu ay door muhiima ay ka qaadan karin kow horta dhaqaalaha maxaa yeeley dhaqaalaha gabdho gabar wax soo baratay oo juhdi soo bixisay qof kasta wuxuu ku fakerayay in qofii codkiisa sanadkan la gaarayo haddana waxaa welina hortaagan odayaashii iyo doorashadii dadbaneed baan weli taagannahay gabar ma haysato boqol iyo kow oday oo mid kasta uu ku fakerayo toban kun labaatan kun uu ku fakeraya gabar maanta ka bixi karta ma taagana hadday jirta maca gabdha sanadka oo noogu fadhida xildhibaanada ah inaan la soo tartamno waxa naga reebaya dhaqaalaha naga reebayo odaygu wuxuu raadsanayaa meesha dhaqaale leh jeeb buu raadsanayaa gaari cad iyo marka loo qabto iyo guri cad loo gado halkaasuu naga aadaya marka waxaan aniga ku salaynaya waxay tahay inayna maanta bataatama gabdho ay soo haweysan karin ee inta lagu jiro oday iyo maarata ergada iyo doorasho dadba inta lagu jiro inayna gabdhaha aqoon-yahanka ayna soo haweysan karin inay meeshaa tagaan ee qofii codkiisi aqoontiisa marka lagu soo baxayo waa la haweysan karaa qof kastana markaas hidadiilo fiican buu ka dhalin karaa maamadu waxay noo sheegtay in gabdhaha loo ururinaya lacag si loo soo bixiyo waan maqalnaa gabdho badanoo han lehna way jirtaa gabdhaha nooga jira xildhibaanada waxay dhahan waa idin taageerana gabdhuhu ha soo baxaan ha soo kacaan haddana ma aragno maaragtay doorkii loogu talagalay gabdhuhu inay isgarab qabtaan ama inay soo istaagaan meesha ma aragno annagoo kale hadda diyaar waxaanu nahay garab qabasho ama bahalkii dhaqaalihiina ma haysano oday kasta markaa u tagto wuxuu ku leeyahay maxaa kaa soo horeeyo nin wiilkii la tartamaya lacag adduunku haystaa aniga ma haysta haddaan tobankii kun oo dowladda aan soo saxiixa aan ilkayga kusoo dhacsaday afkayga ma heli karo boqol iyo kowdaas oday ergada ah inaan wada qanciyo ma heli karo marka dadmiinus waxay noqonaysaa taas waxay noqonaysaa inaanan aan ku dhiiran gelin oo bannaanka aan ka istaagnaado marka waxaan suganaynaa annagoo dhan inay bal qof iyo codkiisa la gaaro dowlad kasta waxay noo ballanqaadaa markii la gaaro xilliga doorashada waxay noo ballanqaadaa inay gabdhuhu kor isku soo qaadi doonaan madaxweyne kasta markuu soo sharax uu leeyahay boqolkiiba gabdhaha intaasan gaarsiinaya afarta sano oo lagu jirayna wax ololo loo sameeyo ama meel inta laiskugu yimaado war gabdhaha halkay gaarsiinaa ma la sameeyo qof kasta xilliga doorashada laga wada hadlaa haddana maaragtay meesheedaa looga dhaqaaqa aniga waxaan dhihi lahaa halkaas walaac weyn baa iiga muuqdo maanta gabdhuhu way ku dulman yihiin dowladda waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo jawaahir baarqab horta xalka intaan u gelin mas-uuliyaddu waa wax weyn wax yarna ma ah midka qaadi kara oo aan rabno inuu baarlamaanka inagu matalo waa in uu ku xisaabtamo inuu yahay qof muwaadin soomaaliyeeda u adeega bulshada dhammaantood way wada shaqaynaayeen waxaan ku ammaanaynaa inuu ahaa baarlamaankan tobnaad baarlamaankii ugu saxmadda iyo qaylada yaraa wada shaqayntooda marka loo fiiriyo marka boqol iyo kow markay soo xulaan waxay ila tahay meeshaas laaluushkii inuu yaraanayo oo dadku ay qofka kuwalitigiisa ku dooran doonaan markuu qofku hadlo ay akhriyaan waa markaan leenahay bulshadu waa inay wax akhriyaan waxay dhegaysan doonaan akhrin doonaan markay usoo gudbiyaan siifiyadooda iyo qofkan muxuu yahay marka horeba asal ahaan ma aha qof u qalma bulshada laakiin haddaan imid qurbahan ka imid kursiyaan rabaa ama waan joogay oo haddaan kooye qofna laga yeeli maayo waxaa la rabaa bulshadu inay ku xisaabtamaan midka shalay u joogo wax u qabanayana in la soo celiyo dee kaan wax u qabanayna ayagaaba iska diraayaba marka boqol iyo kowdan caqabad ma keeni doonto oo waa lagu guulaysan doonaa aniga ra'yigayga anigu mar walbaba waxaa ii muuqanaya ifaalada ah in gabdhaha soomaaliyeed iyo baarlamaanka guud ahaan labada aqalba aan imaan doonno hayo farxiyo dhinacaaga maxaad ku soo gebagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa xalka horta intaan la gaarin aan kuu sheego maaragtay inay horta gabdhuhu xaqiran yihiin gudiyadii doorashada oo lasoo dooray maca gabdhuhu inayna saami ku lahayn oo maaragtay qof iyo ama hal qof ama zero ay ka wada yihiin irgadii maca doorashada inayn maaragtay gabdhaha aan kasoo muuqanaynin taas horta aan maaragtay kugu tusaaleeya halkaasba inay gabdhuhu marka koowaad bay ku xaqiran yihiin haddii meelahaas gabdhuhu guddiga doorashada ay kasoo muuqan lahaayeen rajo fiican baa ay geli maca waxaan noo fududaan lahayd inay gabdhuhu dhiirigelin helaan haddayna soo bixin baarlamaanka kusoo bixin sanatarada anigu xalka waxay la tahay intaan soo joognay dowladba dowladu waxay noo qaadaysa ballanqaadyo ballanqaadyadiina wax noo fuliya maana arkin marka xalku keliya aan isdhihi karo gabdhuhu way ku gaarayaan hadafkooda iyo guulahooda way ku gaarayaan waa qof iyo cod in la helo sababtoo ah hadda ma hayno ballanqaadkiina loo sameeyay haddiina loo fulin lahaa waxaan arki lahayn maaragtay hididiilada iyo maaragtay inaan oon aan maaragtay rabitaankeena ammaanta ka midha dhalin lahayn caqabadihii meel bay naga haysteen meel ballanqaadyadii nolooma maanta nolooma fulinin marka waxaan jeclaysan lahayn maaragtay inaan gaarno qof iyo cod taas unbaa uga bixi karnaa inaan maanta aan ku gaarno hadafkeenna intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab iyo farxiyo jaamac oo ka mid a gabdhaha aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo dooda gaabanina la socodsiinayay ayuu kaasi ahaa kusoo dhowaada markana dhegaystayaal xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aan ku bilaabaya waddanka talyaaniga toddobaadkan kooxihii ugu adkaa ayaa qaarkood guuldarrooyin xanuun badan ay la kulmeen iyadoo kooxaha qaarna ay fursadaha kuwa kala dayaceen ka faa'iidaysteen kooxda kubadda cagta ee yuventus ayaa kulan adag oy la ciyaartay naaboli kana dhacay guriga naaboli garoonka maradona stadium ayaa hal gool iyo waxba loogu awood sheegtay kooxda kubadda cagta ee yuventus ciyaaryahan lorenzo insinia ayaana goolkaasi oo rigooro ahaa shabaqa la helay waxa uuna kooxdiisa kubadda cagta ee naaboli u suurageliyey in ay hal gool iyo waxba ku marto kooxda kubadda cagta ee yuventus laakiinse guuldaradii ugu xanuunka badnayd ee toddobaadkan ka dhacda waddanka talyaaniga waxaa lagu dhuftay kooxda kubadda cagta ac milan kooxda sbasiya ayaa waxa ay ku qabatay laba gool iyo waxba oo lagaga adkaaday kooxda kubadda cagta ac milan goolka labaad ee dhalisay kooxda kubadda cagta ee sbasiya ayaa ah mid lagu qalday difaaca kooxda kadib markii buluzon loo dhigay halkii laga filayay ciyaaryahanku inuu buluzonka si toosa u laado waxa uu u dhigay mid ka mid a saaxiibadiisa ciyaaryahan simeone bastoni waxa uuna si qurux badan u dabamariyey golhayaha kooxda kubadda cagta ee ac milan
It is 2 0 Spezia. What a sensational strike and a sensational scoreline. Spezia lead Milan by two goals to nil.
Fursadda AC Milan ay iska dayacaday waxaa ka faa'iidaysatay oo labada gacnood ku qabsatay kooxda kubadda cagta Inter Milan oo iyadu hogaanka horyaalka waddanka Talyaaniga kala wareegtay kooxda kubadda cagta AC Milan oo iyadu maalmihii lasoo dhaafay laba dhibcood ku hogaaminaysay laakiin inter milan oo goor dambe oo habeenkii xalay ahaa kulan adag kula ciyaartay garoonka sansira stadium kooxda kubadda cagta ee lazio ayaa waxa ay ku badisay saddex gool iyo hal ciyaaryahan lukaku ayaa saddexdaasi laba ka mida dhaliyey goolka saddexaadna waxa uu kubaddu uu ka soo jiiday dhinaca midig u dhigay ciyaaryahanka nambarka tobnaad u qaata kooxda kubadda cagta inter milan u dhasha waddanka argentina ee lowtaro martinez Away by Brozovic now for Lukaku. And Parolo trying to deal with him, and he can't. And he rolls it for Lautaro Martinez. Inter on the counter. Surge to the top of the Serie A table. Lukaku and Lautaro, the perfect combination.
inter milan ayaa saddex gool iyo hal kaga soo badisay kooxda kubadda cagta ee lazio sidaasina waxay hogaanka kala wareegtay ac milan oo haatan labiiyo labaatan kulan oo ay wada ciyaareen ac milan inter milan iyo roma waxaa kooxda kubadda cagta inter milan ay ku hogaaminaysaa horyaalka wadanka talyaaniga hal dhibic oo ay ka sarrayso kooxda kubadda cagta ee ac milan kooxda kubadda cagta yuventus ayaa kaalinta afaraad ku jirta walow kooxaha ka sarreeya ay min labi-iyo labaatan kulan ciyaareen iyaduna ay koob iyo labaatan kulan ciyaartay wadanka ingiriiskana toddobaadkan kulamo adag ayaa layskaga horimid kooxda kubadda cagta ee lester city ayaa kulankii saddexaad oo xiriira guuldarro laqsiinaysa kooxda kubadda cagta ee liverpool oo toddobaadkii ugu dambeeyey ay kasoo adkaatay kooxda kubadda cagta ee manchester city saddex gool iyo hal ayaa lagu dharbaxay kooxda kubadda cagta ee liverpool walow goolka ay la hormartay haddana ciyaaryahanada james madison jemi fardi iyo harvey bans ayaa goolkii maxamed saalax uu dhaliyey saddexda dul saaray kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa guulaheedii kusii xaragoonaysa waxa ay sii martay kooxda kubadda cagta ee tottenham hatisba saddex gool iyo waxba ayaana lagu dharbaaxay kooxda tottenham hatisba ciyaaryahan elkai gondogan ayaad moodaa inuu yahay ciyaaryahanka sanadka marka aad eegto goolasha uu dhalinayo koob iyo toban gool ayuu xilli ciyaareedkan u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee manchester city ciyaaryahankan qadka dhexe ka ciyaara ayaa isagu gooldhalinta kooxda hogaaminaya ciyaaryahan elkai gondogan ayaa kulankii toddobaadkan kooxdiisa laba gool u dhaliyey weliba goolka ugu dambeeya waa mid aad u qurux badan waxa uu ahaa kubad uu ka helay goolhayihiisa oo goosha ka soo laaday islamarkaasina si xeelaydasan ayuu difaacaya goolhayahaba uu dabamariyey Raking balls, it's a pretty good one as well. And Gundogan's onto it, and Gundogan scores again. He's absolutely loving life at the moment, Ilkay Gundogan. An assist of the highest caliber from Edison. The City players know who to give the pat on the back to. Ilkay Gundogan, City's top scorer. Who would have predicted that at the start of the season? And he's got his second.
kooxda today.
kubadda cagta ee arsenal oo iyana toddobaadkan kulan adaga ciyaartay ayaa leeds united waxay kula kulantay garoonkeeda imarat stadium afar gool iyo laba ayay arsenal guushu ku raacday walow qaybtii dambe ee ciyaarta markii laysugu soo noqday leeds united ay firfircooni muujinaysay islamarkaasina labada gool ay dib ka keentay u muuqatay kooxda ciyaartaba barbare ka heli karta ciyaaryahan obamayeng oo waayahana kooxda ka maqnaa islamarkaasina arrimo dhinaca qoyskiisa ah ay haysteen ayaa saddex gool oo ka mid a afartaasi u dhaliyey kooxda kubadda cagta arsenal oo markii ugu horreysay xiddigani uu saddexley u dhaliyo arsenal waxa uuna taariikh ahaan intii uu qaaradda yurub ka ciyaarayay u suuro gashay habeenkii xalay ahaa in uu dhaliyo goolkiisii laba boqolaad dhinaca iyo wadanka sbain kulamo xiiso badan oo iyana toddobaadkan dhacay kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa shan gool iyo hal divertivo alaves kaga badisay ciyaaryahan leonel messi ayaa goolashaasi laba kamida dhali real madrid ayaa falencia laba gool iyo waxba ku qabatay halka kooxda kubadda cagta ee atletica madrid ay garanada laba gool iyo hal kaga badisay wadanka sbain horyaalkiisa waxaa hogaaminaysa kooxda kubadda cagta ee atletica madrid laba kulan ayaa u dhiman marka la eego kooxda kubadda cagta ee real madrid oo kaalinta labaad ku jirta oo ay shan dhibcood ka sarrayso laakiin kooxda kubadda cagta barcelona oo kaalinta saddexaad haatan ku jirta waxa iyadu ay leedahay afartan iyo lix dhibic walow kooxda kubadda cagta ee barcelona kulan dheeri ah uu u dhiman yahay dhegeystayaal inta ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijkii faaqiraada ciyaaraha toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa mascad oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
maxamuud mascade ayaa ciyaarahaasi nala socodsiinayay idaacaddii galabnimo ay si wada jirayd la socodsiinayaan anigoo jamaal axmed cusmaan iyo zaare cabdi axmed waanaga intaa tani kulan dambe nabadgelyo